Crossings is heard on the VOA Global English Network.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen jimcaha maarjna waa sagaal iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somalycom idaacadan caawana waxaa idiin soo jeedinaya saare ciilo nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan golaha badbaadada qaran ee ay ku dhawaaqeen madaxda maamul goboleedyada qaarkood guddoomiyaha aqalka sare iyo midowda musharaxiinta iyo sida xal laysla ogol yahay ay dhinacyada siyaasadda soomaaliya u gaadhi lahaayeen inta isku ra'yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadkay ka dhexayso inay isku ra'yi noqdaan soo dhaweeyaan aniga waxaan u arkaa inay is-ururiyaan meel laga gala ay yeelato murashaxiintii dowlad goboleedyada kiimka mataqaana midnimada somaliland u taagan ee oday abdixaash hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan wado laga galo way fiican tahay aniga saas aan u arkaa tiimka dhinaca kalena mataqaana haddee oday farmaajo hogaaminayo oo urursan yihiin taladooda hal meel ay kasoo baxdaan laba tiim oo danihii soomaaliya mataqaana midba si uu arko inay mataqaana iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan natiijada saasaan u arkaa aniga inay wax fiican kasoo bixi doonaanna waa u arkaa hadda waxaa kale oo aad maqli doontaan abaaro ka jira gobolka waqooyi bari kenya iyo roob ka da-ay qeybo ka mida tugdheer ee somalilan waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ururka qareennada somalilan oo u doortay guddoomiye cusub qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegsan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyo farax bulu
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddanka tanzaniya saamiya suluuxu xasan ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynaha kadib geeridii madaxweynihii waddankaasi ee john magufuli waxayna noqonaysaa haweenaydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqoto dalkaasi iyadoo ka hadlaysa xafladda dhaarta waxay saamiya ballan qaaday inay daacad u noqon doonto dalkeeda islamarkaana ay ilaalin doonto dastuurka dalka maanta waxaa la ii dhaariyay xafiiska ugu sarreeya ee dalkeenna anigoo borordiiq ku jira ma ahan maalin ku habboon inaan idinla hadlo geeridii madaxweyne mugufuli qalbiga ayay iga dhaawacday ayay tiri saamiya oo la hadlaysay shacabka waddanka tanzaniya madaxweynihii hore tanzaniya john magufuli ayaa arbacada u geeriyooda xanuun dhinaca wadnaha ah sida ay sheegeen saraakiisha sarsare ee dowladda tanzaniya hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka tundu lisu ayaa ku adkaystay in magufuli uu u geeriyooda xanuunka covid sagaal iyo toban john magufuli ayaa geeridiisa ka hor wuxuu shaki gelin jiray cudurka covid sagaal iyo toban iyo tallaalkiisa waxauna ku tilmaamay inuu ahaa shirqool reer galbeed taasoo ka caraysiisay bulshada caalamka gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o caqabadaha ay wajahayso saamiya waxaa ka mid ah xakamaynta cudurka covid sagaal iyo toban iyo yareynta fakhriga dalka dadkiisu ay yihiin konton iyo siddeed milyan aqalka sare ee sanadka maraykanka ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey william barnes oo noqonaya agaasimaha hay-adda c i e da ee sirdoonka maraykanka waxaana ansixintiisa markiiba soo dhoweeyey hay-adaha amniga barnes oo hore usoo noqday ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda safiirka maraykanka ee dalalka ruushiya iyo jordan ayaa waxaa ansixintiisa toddobaadyo hor istaaga xubno sare oo uu ka mid ahaa ted cruz hase yeeshee wuxuu markii dambe helay kalsoonida aqalka sare saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay inay tahay in baanis uu si dhaqsila u wajaho dhowr caqabadood oo ay ku jiraan walaac ku saabsan habdhaqanka hay-adda taas oo ka dhalata cabashooyin ah in shaqada sirdoonka la siyaasadeeyey xilligii madaxweynihii hore ee maraykanka ee donald trump siyaasaddu waa inay ku istaagtaa halka shaqada sirdoonku ka bilaabanayso ayuu baanis u sheegay xubnaha aqalka sare intii lagu guda jiray dhagaysiga xaqiijintiisa bishii lasoo dhaafay isagoo ballan qaaday inuu dib ugu laaban doono kalsoonida arrin uu ugu yeeray awoodda runshaga banis waxa uu sheegay inuu midnaanta ugu horreysa siin doono waxa uu ugu yeeray ka hortagga shiinaha isagoo dhinaca kalena uga digay hay-adaha amniga iyo sirdoonka in la dhegeelsado ruushiya iyo iiraan ugu dambeyntiina dhegaystayaal dalalka germany france indunesia iyo talyaaniga ayaa dib u bilaabay isticmaalka tallaalka covid sagaal iyo toban ee astrazeneca kadib markii hay-adda caafimaadka yurub ay xaqiijisay in tallaalkaasi uu yahay mid aan lahayn waxyeello caafimaad ra-iisul wasaarayaasha wadamada talyaaniga iyo faransiiska mario dragi iyo john kastaki ayaa sheegay in dalalkooda uu bilaabay isticmaalka astrazeneca oo toddobaadkii hore ay hakiyeen astrazeneca waa tallaal wax ku ool ah oo aan lahayn wax dhib ah ayuu yidhi agaasimaha caafimaadka yurub emri cook sidoo kalena hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in tallaalkan uu dibdhaxaad u yahay mashruuca deeqda tallaalka ah ee lagu gaarsiinayo dalalka saboolka islamarkaana uu la mid yahay tallaalada kale warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
boqolaal qoys oo ka soo cararay abaaraha ku dhuftay deegaano ka tirsan gobollada waqooyi bari ee kenya ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeeyey waxa ay gaareen madogaashi iyo dhadhaab iyadoo laga soo warinayo duruufo nololeed oo aada u adag oo deegaanada ka jira warbixintana waxaa magaalada madogaashi ka soo diray wariyaha v o a maxamed faarax shire abaartan culus ay ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani kenya culayska dhanka dhaqaalaha iyo nolosha ee dadka reemiyiga soo food saaray ayaa marba marka kasii dambeysa caabaadkooda uu soo yeerayaa waxaan joogaa shabeelduula magacayga waxaa la dhahaa bashiir cadabarde dhibaatooyinkan ka hadlaayo waxaa ugu badan oon booyadihii biyaha ay noo imaan jireen oo annaga lacagtaana aan kala bixi jireen baan lacagta kula annay cidda oon bay u dhamaanaysa iyo carruurta iyo arigiba meel ay gaari karaanna ma laha dadkii aan soo dooranay iyo dowladda madaxdeed o dhanna way ka warqabaan way ogsoon yihiin meesha dhibaatada ka jirto maanta waxaan u baahannahay si degdeg ah ceelkii oo naloo suro iyo biyo gaargaar oo nalala soo gaaro haddii la waayo dhibaato fara badan baa meesha ka jirta oo khatarnooda maanta carruurta iyo dadka meesha jooga inay oon u dhamaadaan qaydhaanta kala duwan ee dadka gobolkani ka imaanaya qaarkood waxaa ka soo jawaabaya dad shakhsiyaad oo isku dayay in ay baahidaasi xal ka gaaraan kiimanugaas oo gabar ah si iskeeda isku xilqaantay ayaa waxay isku dayeysaa in qeybo ka tirsan degmada dhadhaab baahiyo dhanka abaarahoo ka jira ay wax badan ka qabato aan banaanay qooqaar oo biyo la-aan ee aniga aan gurigeyga biyo ka cabo way way way ii shaqayn waysay marka waajib horta ani aan lahaa baan gutay waa mahadsantihiin aadaan ugu faraxsanahay markii la dhahay biyaa hesheen marka aniga een, socdaalkayga saasuu ahaa maanta een, xoolaha iyo dadkiiba hadday biyo cabayiin oo biyo ay heleen alxamdulilahi waaye wixii kaloo dhidhimanna waa la dhammaystiri marka laisbarbar dhiga baadka iyo biyaha dadka gobolkan waxay aadka haatan ay ugu himilo qabaan waa biyaha baadka deegaanada qaarkood waad ku arkaysaa intii aan socday qaybo badan oo ka tirsan gobolkanne waxay indhehaygu qabanayeen xoolo fara badan oo biyola-aan- biyola-aani u leedayo halka deegaanada qaarkoodna ay noqdeen kuwa harihii biyaha dadku ay ka raacanayeen ay qalaleen oonkaas baa lala kala caaray dadkii wax ood u cararay iyo wax unsalac ku nool oo maalinka garjin gaariga ma imaaday hibil inta garjin baan saartay inta baa lagu nooli ariga meeshana laga guulin gaasho meeshan in qaryadna ay degantahay isguulle un afar galaas hadda meeshan hadda sooma af meeqaa hadda meeshan ku arkeen haa marka in oon looga kala cararay qaryadeen hadda ay weliba wax dabayaaqadii ay fadhida oo oon un loo cararahay oonkaa unbaa meesha yaalla dhibaatadaas ma jiraan isxilqaan rasmi oo dadweynaha gobolkan ay isku xilqaamayaan qaab walbo dadkaasi dhibaataysan ay u gargaari lahaayeen keliyana waa kuwo dowladda ka dhow sugaya dadka inta badan gobolkan xiliyada noocan oo kale abaartu ay ka dhacdo waxay ahaayeen kuwa u qixi jiray deegaanada gobolada jubbooyinka iyo gobolka gedo haatanna abaar culus ayaa deegaanadaasi ku dhufatay dadkuna waxay noqdeen kuwo gudaha gobolkan kusoo qaxa iskuna sii dhexqaxayo maxamed faarax shire v o a degmada madhogaashe
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington roobabkii guga ayaa ka curtay deegaano ka tirsan gobolka togdheer sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi maxamed diiriye xayd waxaa warkan magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle wararkaanu ka helayna deegaano ka tirsan gobolka togdheer ee bariga somalilan ayaa ku warramaya in deegaano ka tirsan gobolkaasi ay roobab wanaagsani ka de'een maanta barasaabka gobolka togdheer maxamed diiriye xayd oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey islamarkaana tilmaamay sida loogu diirsaday iyo deegaanada ay maanta ka de'een roobabkaasi ee ka tirsan gobolka togdheer abaartii adkayd ee gobolka haysay ee baanayd ee biyaha iyo baadla-aanta ahayd nimcada ilaahay waa lagu shukriyaa in meelo ka mida gobolka uu maanta roobku ka daayay habeen hore ka daayay roobku meelahaasna dhowr qaybood ay kala yihiin roobka helay meeluu meel uu buuxiyey iyo meel uu tumay ku yahay intaba haddii aan soo qaato meelaha roobka helay waxaa ka mid ah qoryo xunta sare qoryo xunta hoose degmada duruuqsi tuulada harada gubataxil degmada nasiye tuulada xayr ducato degmada warcibraan degmada fiqaayuub iyadoo irku uu cusub yahay oo arkaysaa inimka manka daruurtisay tahay intaasoo meelood roobku inkasta awood kasta ha kaa lahaadaane wuu ka daayay meelo uu buuxiyey naa way jiraan meelahu berkedaha toban iyo sideed meelaha ka buuxiyeyna way jiraan waxaa kale waxaa kale ayna farxad kale ah marka xadka laga tallaabo xagga kililka shanaad loo gudbaayana meelo badan ayaa roobku ka daayay sidaan warka ku helnay oo ka mid ah degmada gaashaamo ilaa degmada durrar labadaba geesta kale gudoomiyaha gobolka togdheer maxamed diiriye xayd ayaa fariin u diray guud ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka togdheer isagoo oo ka hadlayey islamarkaana fariintani ay khusayso dhibaatada cudurka covid nteen uu ku hayo gobolka iyo sida ay bulshadu uga feejignaan karto iyadoo uu tafaasiil ka bixiyey dadka iminka u jifa xaaladda kof- cudurka covid neenku aad iyo aad bay dee u culus tahay sida horeba aanu idinka- idinla wadaagnay dadka cisbitaalka in maadheeya la yidhaahdo ayaanu geyno qeyb dambe aan u furay dad dhowr iyo tobanaada imka yaalla saaka shalay wax may dhimanin kollay guddiyadii aan u samaynana aad bay u shaqaynayaan waxaan ka codsanayaa dh- dhammaan togdheer ninkii isku arkaa qufac isku arka ninkii xanuun isku arka inuu si toosa isu baadho waa bilaash waa la baadhayaa hadduu positive noqdona waa la dhigi la karantiimaynaya hadduu negative noqdona gurigiisa buu ku noqonaya annagoo ka hadlayna iskuulaadka abaloodka isku jiraan imtixaankii baa soo dhow heshiis waxaanu ku nahay bisha laatankeeda in warcadi ka soo bixi doono haddii lahaydmo waxaynu ku jirnaa waqti roobaadkii waqtigaa roobku daayana iyadoo cudurra jiraan iyadoo abaari jirtay in dadweynaha reer burco in daafadeennii guryaha aynu aada uga shaqayno oo aad iyo aad iyo aad aynu ugu dadaalno xashiishka yaalla magaalada dhexdeeda ama meelaha goobaha ah in xashiishka reer waliba hortiisa uu nadaafadii uu iska waxeeyo dowladda hoose ee degmada burco iyana waxaanu amraynaa u sheegaynaa maadaama xil roobaadkii la galay inay hawshii ballaadhnayd ee nadaafadii ku jireen ay si laba jibaaraan khadar maxamed akule v o a hargeysa
ururka qaranada somalilan ayaa dhowaantan doortay guddoomiye cusubkaasi oo loo doortay xasan cabdulaahi cawaale haddaba wariyaha v o a ee magaalada hargeysa qadar maxamed cakule ayaa wuxuu uga waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan qaranada somalilan iyo doorka ay filayaan in ururku uu ka qaato horumarinta xirfadda sharci ee qaranada ururka qareenada somalilan ayaa waxa uu doortay hogaan cusub kadib markii uu dhammaaday mudaxileedkii hogaankii hore usoo hogaaminayay ururka qareenada somalilan ee sola haddaba waxaan kadib markii uu xilka la wareegay doonaya inaan waraysi kooban la yeesho guddoomiyaha cusub ee loo doortay xilka hogaamineed ee ururka qareenada somalilan ee sola xasan cabdilaahi cawaale ugu horeyn sidaad u aragta adiga iyo guddoomiye ku-xigeenkaaga xilkan cusub ee hogaaminta ururka ladin doortay waxaan u arkaa runtii xulka guddoomiyenimo ee lai doortay in yahay mid aada runtii muhiim u ah ururka qareennadu runtii waa urur qaranka iyo bulshada somalilan u haya hawl muhiim ah xirfadda qareennimo ay ku mashquulsan yihiin hadday tahay difaaca xuquuqaadka dadka muwaadiniinta ah een, hadday tahay een, ilaalintii xuquuqda aadamaha een, runtii waa urur u taagan inuu hormariyo xirfadda sharci isu taago ilaalinta difaaca xuquuqda dadka muwaadiniinta ah waa garta n marka imika jaamacadaha qalinjibinta ardayda la eego beryahan dambe waxaad moodaa in n kuliyadaha sharcigu ay badan yihiin oo dhalinyaro fara badan oo kasoo baxa n muxuu ahaye sharciga bartay taa urur ahaan idinku n sidaad u arkaysaan Een, waan soo dhaweynayaa runtii een, qareenada daada yar een, ee, maxay tahay ee, tiradoodu ka baxaysa kasoo baxay jaamacadaha dalka ee kusoo biiraya muhiimadda sharciga Ee, waanan runtii aad baan soo dhaweynaynaa waxaan u raadin doonaa tababaro aan kor ugu qaad- kor loogu qaadayo xirfadooda iyo aqoontooda sharci Een, ru- mar kasta oo dadka sharciga bartaa somaliland ay kor u kacaan waa mar kasta oo aqoonta sharciga iyo xuquuqaadka iyo waajibaadka dadka muwaadiniinta ahi ay fahmi karaan een, ay helayaan cid maxay tahay ka caawisa een, waana soo dhaweynaynaa waan eh, way jirtaa runtii caqabado badan oo jira oo qareenada xaaladda ay ku shaqeynayaan jira Een, runtii waxaan waynu la qabnaa somaliland een, dabcan qaran cusub oo soo koreey baynu nahay waddan waliaan la ixtiraafin baynu nahay Een, qareenaduna hadda bacadda shaqadoodu waxay u taagan waa- waa- waxay u taagan yihiin een, difaacidda iyo ilaalinta xuquuqaadka dad- dadka muwaadiniinta iyo dadka kale ee sharciga ku jooga waddankaba qofbaa muxuu ahaa iska danyara ayaa raba inuu ama baahi ugu qaba inuu n qareen helo oo arrintiisa dacwadeed qareen u qabsado n marka qaar dadkaas waxa ku codaan dhaqaale badan ina eh, qareenku muxuu ahaye ku matelaya dacwaddu uu kula heshiiyo arrintaa eh, urur ahaan n maxaa idinka meelaya qareenku horta runtii dabeecadda shaqada waxay saan hore usoo sheegay waa dabcan mar kasta wuxuu taagan yahay ilaalinta xuquuqaadkii mar kasta dad ay dhibaata haysato sharci amaba maxay tahay een, xuquuq ay leeyihiin dareemaya in lagu gafay ayaa taqriibada inta badan ca- caawiya ama ay u adeegaan adeegaa sharci ee ay ay sameynayaan sida si lamida adeegyada kale ee bulshada een, way jirayaan inay yimaadaan een, maxay tahay dee dhibaa- maxay tahay een, cillado yimaadaan mararka qaarkood waxaan se isku dayaynaa in khaladaad kasta oo jira oo gudaha gudaha iyaga ama gudaha qareenada dhexdooda jira een, inaanu meesha ka saaro oo aanu kor u qaadno xirfadda sharci iyo maxay tahay etikiska qareenada ay ku shaqeeyaan gudaha iyagana isla isla xisaabtan baanu abuuri doonaa haddii laha idmo En ugu dambeyn waxaa jira cabashooyin n beryahan dambe qareenadu ay muujinayeen oo saaxadda n muxuu ahaye n shaqadan xirfadan n ay ku shaqaynayaan ay cabanayeen way jiraan runtii een, cabashooyin badan oo beryahan dambe soo noqnoqday oo hay-ado- hay-adaha dowladda qaarkood iyo ama haddii- xitaa garsoorka hadday tahay een, khilaafaad jira oo runtii qareenada iyo hay-adaha dowladda dhex maray qareenaduna runtii ay cabashooyin badan ka muujiyeen Een, runtii waxaan iyadana isku dayi doonaa inaan arrintaas xallino meesha ka saaro hay-adaha dowladdana waxun baan doonaynaa inan- inay fahmaan een, dareenka qareenada ee ku aadan ku dhaqanka sharciga iyo ilaalinta xuquuqaadkii dadka muwaadiniinta ah Een, doorka qareenada ay ku leeyihiin bulshadana ay ay ixtiraamaan Een, anagana waxaan isku dayi doonaa inaan wada shaqeynta hay-adaha dowladda garsoorka hay-adaha kale maxalliga ah Een, iyo kuwa caalamiga ah inaan xidhiidhkii ururku lalahaa si fiican soo boorka ugu tumaran habayno aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa guddoomiyaha cusub ee ururka qareenada somalilan ee soola loo doortay xasan cabdilaahi cawaale oo magaalada hargeysa iigu waramayay
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa laga soo bilaabo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar sanadkii hore muqdisho lagu gaaray ilaa iyo hadda waxaa weli jahad siyaasadeed aan u doxon arrinta doorashada waxaana hogaamiyaasha siyaasaddu weli isku hor fadhiyaan go-aan gaarisla'aanta doorashada soomaaliya iyadoo walaacuna uu sii kordhayo maalin maalinta ka dambaysa maalintii shalay muqdisho waxaa madal isbahaysi kaga dhawaaqay madaxweynayaasha maamulada puntland jubbaland siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi oo hormuud ka yahay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo midowda musharaxiinta waxaa weli dalkan imaanoo ka maqan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo ka qaybgalka shirka muqdisho la filaya muhiim u ah iyadoo welina muqdisho ay joogaan madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo ka qaybgalka shirkan u yimid haddaba waa maxay caqabadaha waaweyn ee ku horgudboon siyaasiyiinta soomaalida ay ka wada hadlaan mustaqbalka ayaha soomaaliya xilli daruufaada dalku uu ku jiro barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxudiin shaatax oo maalmihii lasoo dhaafay wadahadalada iyo kulamadan xogogaal u ahaa kuna howlanaa bal in miiska wadahadalka la yskugu yimaado iyo cabdulqaadir axmed cusmaan cabdulqaadir barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ee sida dhowla soo siyaasada tobankii sane lasoo dhaafay dhammaantiin soo dhawaada aan ku horeeyo senator xuseen laga soo bilaabo sanadkii hore sebtembar ilaa iyo hadda weli doorashada soomaaliya jahamaysa yeelan haddaad bal adiga noo qeexdo caqabada weyne hortaagan maxay tahay bismillahi raxmaan raxiim ummadda soomaaliyeed iyo goobaha v o eda iyo asxaabta barnaamijka igala qaybgelayaba waa aan salaamayaa salaan kadib haddaan su-aasha isku dayo caqabada weyn ee hadda doorashada hortaagan guud ahaan dabcan waa ismariwaa oo aan dareemayo mataqaanaa in qolo walba sida ay ay ku guuleysan lahayd mataqaanaa ay adeeynayso gaar ahaan waxaan la soconaa dabcan doorasho dadban ayaa lagu heshiiyey oo ay ku heshiiyeen madaxda fulinta dowlad goboleedyada iyo iyo madaxweynaha federaalka oo markaa keligii ahaa dabcan fulintii ayaa la isku haystaa qaabkii loo fulin lahaa damac ah in mataqaanaa dabcan qolo gaar ah ay bahasha sida ay rabto u dhigato oo qolana ay mataqaana kula dhigayso oo dheeraaday oo qolo walba hamigeedii uu meel dheer kula dhacayo oo aad moodid danti guud inuu mataqaanaa waxyeeleynayo ayaa meesha ka muuqata marka fulintii heshiiskii doorashada ee doorashada dadbanayd ahayd ayaa la isku haystaa ujeedada iyo mataqaanaa meesha mada marka dambe isugu imaanaysana waxay tahay in dantii soomaaliya iyo tii shacabka mataqaana ay meesha ku lunto ayadoo siyaasiyiinta ay dana gaara isku haysaan isla su-aashaasi cabdulqaadir barnaamij laga soo bilaabo sanadkii hore sebtembar ilaa iyo hadda heshiis la gaaray waa maxay sababta uu furi leedahay maxay kula tahay waxaa cad in runtii dalka uu uu uu waktiyo badan soo maray aniga waxaan ka waxaan aada iyo aada xogogaal u ahay arrimihii xisbiyada iyo doorashada marka heerarka uu soo maray waxaa ka mid ahayday in xisbiyada qaranka la ansixiyey oo la diiwaan geliyey xisbiyo badan waxaasoo dhan waxaa lugta ku dhuftay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo kaas ahaan madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland dabcan doorashada soomaaliya waxay ka dhexaysaa sida caadiga ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ka heshiinayey qaabka mar walbaba geedi socodka doorashada ugu dambeyn tanaasulaad waaweyn ayaa madaxweynaha iyo dowladda dhexe federaalka ay ku sameeyeen ugu dambeynna waxaa la gaaray heshiiskii todobiyo todobada toban iyo toddobadii sebtembar baarlamaanka soomaaliyana sharci ayuu ka dhigay labadiisa gole aqalka sare iyo golaha shacabka labada guddoomiyaalna waxay saxiixeen sharcigaas oo heshiiska beys u ahay waxaa timiday cagajiig badan ayaa waxaa ka yimid kulubtiisa maamul goboleedka cusmaan muxudiin shaatax bulsho rayad aad baad ula socoteen dadka soomaalidu doorashay danaynayeen deganaashay rabeen mana muuqato dabcan qaalaasa meelaha qaar dhacayba marka maxay kula taha sababta u fuli laadaha bismillahi raxmaan raxiim qofka ugu horeyn waa maasan tahay waan salaama dhammaan axkaabta igula jirta senatarka iyo siyaasiga baaders baadijir ah runtii sababo badan ayay leedahay heer hadda aan soo gaarnay waxaana moodaa heer hadda aan soo gaarin inuu yahay maxsuul kasoo baxay problem hore u jiray maxaa yeele doorashada iyada waxay ahayd doorasho federaal ah maadaama doorasho federaal ahayd waxaa habooneed oo waajib ahayd bilowgiiba dowladdu inay ka shaqeyso federaalka afartan sanoba sidii doorasho u heleen maxaa yeele doorashada sanadka waxaa la fila inuu noqdo qofkii cod isdaro almost ku dhawaad laba sano waxaad moodaa inay waanadooyada iyo iyo qaarkood iyo iyo dowlad federaalka kala go' jiray oo aan laisku imaanayn oo aan la shirayn runtiina waan waxyaabaha sii lumiyey kalsoonida waxaa kaloo dhacday in doorashadii qofkii cod iyo hagaag weysay oo loo baahday in la galo heshiis siyaasadeed doorashiisi siyaasadeed ku dhisan annaga marka aan aragnay midaas ku ku dhisan heshiiska siyaasadeed waxaa noo muuqatay marka inaan dood ku qaadano oo sidii laysugu fahmi lahaa in la qaato barnaamij ama nidaam doorasho oo heshiis lagu waan gartay midkan midkan la qaatay eh, shaatax shaatax midkan la qaatay toddobiyo tobankii sebtembar muxuu u fulilayaa yahay kuwaas oo kusoo wadaa marka aniga markii la qaatay doorashada dal markii la qaatay oo ku aadan lagu- lagula heshiiyey todobiyo tobanka september waxaa muuqatay qaabka loogu heshiiyey iyo iyo iyo iyo iyo heshiiska laftarkiisaba inay ka maqneyd is-aamin darada in la dhiso kalsooni in la dhiso in la helo nidaam nidaam lagu ilaalin karo xuquuqda cid kasta oo markaas ama doorada ama doorada soo galayso maysan dhicin heshiiskii waxaad moodaa frustration badan ama raayas badan kadib in wax uun lagu heshiiyo oo heshiisku uu noqdo heshiis la qoray marka waxaanan wax laga qaban is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ku dhex jirtay hogaamiyaasha iyadoo waxba laga qaban ayaa uun heshiis la qoro cid kastaba iska leedahay heshiiska sidaa doonto ayaa u jeedi kartaa taana waxay hadda dhalisay in wixii ay ku heshiyeen ay haddana ay horgeli waayeen waxaa muuqata waxaa muuqata marka waxa laysku haystay in hadda aysan doorasho ahayn oo doorashada laysku haystay musamanamani two iyo shan september sidii toban september ka hor ayaa go-aan laga gaaray waxaa hadda laysku haystay inay tahay shaksiyad in las haysto aragti shaksiyadeed iyo dana siyaas- siyaasadeed oo shaksiyeed ayaa ayaa la isku haystaa aad baad umahadsan tahay
saameed oo ahayd in wadankan laga sano ka bixiyay dhibaatada oo dowladnimadiisa hor loo sii wado la dhiso xasilooni siyaasadeedna laga sii abuuro mas-uuliyadda ku saameed barnaamijyaasha meeshii way ka baxday waxaa hareereeyay kii ugu dhexdooda ka bixiyeysa marka aad baad umahadsan tahay shaatax waad mahadsan tahay senator xuseen eh, muqdisho shalay waxaa looga dhawaaqay eh, madal badbaado qaran la magac baxday odayaal iyo siyaasiyiin iyo madaxweyneyaal baa ku jira ujeedada ugu weyn maxay ahayd oo oo siyaasiyiintiinan eh, eh, hay-adaha dowladda kamidana aad aad maaragtay aadka ugu sacbatumayseen
dabcan madashaasu sida mataqaana warmidteedkii lagu aasaasay lagu sheegay ujeedada ugu weynna waxay tahay xaalka maanta wadanka uu marayo oon u jeedno oo ah meel kala goys aada u adag oo laga yaabo labaatankii sano in aan wadankan soo marin ayna horseeday mataqaanaa danaysiga hogaanka xukuumadda federaalka soomaaliya ay horseeday sidii looga badbaadin lahaa xaalka daran ee hadda meesha uu joogo in mataqaana dabcan ayadoon dhibaato dhicin na doorasho mataqaana isla ogol yahay oo mataqaana heshiiskii ku saraysan ay mataqaana dhacdo heshiiska dabcan aan dheh warmurteedka waan akrisay waan filayaa ujeedooyinka ugu weyn waxa ay tahay in wadankan doorasho laisla ogol yahay ay ka dhacdo oo aan mataqaana qolo gaar ah aanay keligeed doorasho qabsanayn talalaabso iyo dagaal sokeeye yaa laga raadinaya heshiiskaas raadin waan gartay senator qodobkaas eh, aan dul istaagn haddii eh, laba dhinac u dhexaysa dooda oo madaxweyne farmaajood eedeynayso iyo eh, dhinaca kale musharaxiinta iyo madaxweyneyaasha labada maamul may wada hadlaan maxay urur kale oo la magacaabay xisbi lagu dhab maxay macno kale gaar keenaysaa mar haddii wada hoda- wada hadal muhurto ay tahay maa la wada hadlo inta isku ra'yiga ah ee aaminsan in la wada leeyahay doorashada dadka ay ka dhexayso inay isku ra'yi noqdaan soo dhaweeyaan ayaga waxaan u arkaa inay isbururiyaan ma- meel laga gala ay yeelato murashaxiintii dowlad goboleedyada tiimka mataqaana midnimada somaliland u taagan ee oday cabdi xaashi hogaaminayo dhammaantood inay yeeshaan wado laga galo way fiican tahay aniga taas oon arkaa tiimka dhinaca kalena mataqaanaa hadde oday farmaaja hogaaminayo oo urursan yihiin taladooda hal meel kasoo baxdaa laba tiim oo danihii soomaaliya mataqaanaa midba si uu arko inay mataqaanaa iswajahaan oo ay doodaan wada hadlaan natiijada saasaan u arkaa aniga inay wax fiican kasoo bixi doonaanna waa u arkaa haddii caqliga uu shaqeeyo sidii horey ee usoo socotay oo odayga ku hayay aniga unbaa mataqaanaa tiida soconaysa haddii meel la iska dhigo oo soomaalinimo loo wada hadlo inay sidaan wax kusoo baxayaan oo la iswajaho ayaan u arkaa aniga cabdiqaadir barnaamij eh, siyaasiyiin madaxweyneyaal iyo bulshaa ku jirta aad baa isha loogu hayaa eh, badbaadinta dalkan bayna ku dhawaaqeen marka ma kula tahay in door ay qaadan karaan eh, si looga gudbo cakarnaanta taagan
runtii markaan eh, lagu dhawaaqay eh, madasha badbaadada qaranka eh, eh, shalay sideed iyo tobankii maars oo laba kun labaatan iyo kow eh, waxaa iiga muuqday eh, runtii in ay sii murjinayso xaaladda doorashada soomaaliya Eh, waxaa runtii ay eh, ku tahay en, eh, maxaan ku sheegaaye dib u dhac weyn eh, shir ay wada yeesheen eh, madaxweyne qoorqoor iyo madaxweyne guudlaawe iyo eh, musharixiinta khaasatan kasoo jeedo eh, deegaanadan eh, labadaas state eh, u badan eh, shir ay wada yeesheen oo ay wax laysku soo jiijiidaya laysku soo dhaweynaya ayaa eh, ayadoon kasoo wareegin eh, labaatan iyo afar saac waxaa haddana sameysmay eh, madal kale oo ay runtii ku gahoobayaan isla raggii la fadhiyey oo dabcan kalsooni in laysku abuuro oo horey loo socdo laga shaqaynayay ayaa waxay la samaysteen madal Eh, laba nin oo madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ah oo puntland iyo jubbaland iyo cabdi xaashi oo aqalka sare eh, guddoomiye u ah Eh, marka waxay tahay runtii eh, geedigii socday iyo isku soo ururka ay isku soo ururayeen eh, madaxda ayay dhabarjab ku tahay qodob qodobkaas waa qodobka kale eh, hore waxa u jiray madal maamul goboleedyadu inay iyagu goonidooda ahaadaan oo ay iyagu heshiiyaan oo ay iyagu wax isla gartaan ayay ahayd marka in la aasaaso madal cusub xilligan oo lo- loo la rabay in eh, hawshii lagu heshiiyey baydhabo mar kale eh, guddiyadii baydhabo oo runtii eh, la sheegay in eh, details ama si faahfaahsan loogu heshiiyey heshiiskii september oo la jadwaleeyey oo la rabay in la indooris gareeyo eh, ama la isku wada waafaqo oo loo sameeyo xaflad eh, aqbal iyo cajiib ah ayaa waxaad moodaa inay eh, runtii sii murjinayso eh, sii kala fogeynayso maamul goboleedyadii heshiiskii Eh, baydhabo heshiiskii baydhabo bil bil baa laga joogaa ku dhow Eh, maxaa loo soo- loo fulin waaya haddii heshiiskii baydhabo diyaar loo yahay Eh, eh, maxayse sababta mar hore loo qaadan waaya go-aankan waxaad moodaaba een, madaxweynuhu wuxuu isugu yeeray sidaad la socoto ee, xildhibaan ee, xildhibaanka ama senatarkana uu la socdo laba mar ayaa madaxweynuhu ku baaqay in shir la isugu yimaado Ee, labadii marba waxaa ka ee, cagajiiday oo imaan waayay magaalada muqdisho een, ee, ee, madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland marka waxay ila tahay runtii ee, bulshada laakiin rayidka sababbay oo hadda sheegeen shaatax nagala Eh, joogo Cabdiqaadir, iyo sababbay iyo sheegeen.
runtii xataa Sababbay international sheegeen.
communitygu in eh, waxaa la rabay ay runtii ka sheegaan xaqiiqda dalka iyo sida u socdo Eh, waxaad moodaa eh, maamul goboleedyada qaar ka mida iyo musharixiinta qaar ka mida runtii inay saman doorashada iyo u socon oo ay waxa inay iska sii jiidanto ay ay ay rabaan marka waxay la tahay eh, in runtii shacabka soomaaliyeed eh, farta loogu fiiqo laakiin waana taa- da og taa yihiinba beddelkeed, eh, eh, xaaladdu sida ay tahay senator xuseen aa siin doonaa cidda diidan in doorasho la aado iyo sababaha eh, laakiin aan aan cusmaan muxudiin u imaado guddoomiyaashaata wada hadaladii way joogsadeen eh, beesha caalamka hadda door qaadanaysay rajaa jirtay laakiin weli haddana ma naascadda marka mar haddii la wada hadlayo waa maxay sababta ay aada ugu sii daahayso hadday eh, wada hadal muhurto ay tahay in arrinta miiska laisku yimaado En waa mahadsan tahay waxyaabaha horta in laisweydiiyo u baahan abdiqaadi waxay ay tahay doorasha hadda laysku haystaa marse dadka iyaga is haysto haddii ay tahay in doorasho laysku haysto la filaayo inay intaa qaadan lahayd wakti ku dhigan lahaa nidaam doorashaa lagu heshiiyey heshiis waxaa la qoray oo qaab lagu hirgeli karo oo bilow ah haddii umbata lagu damaystiri karo waana doorasha waa la wadi karay laakiin waxaa muuqata dadku siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha inay iyaga is haystaan mar haddii iyaga is haystaan maaragtay xalku waxa laysku haystan ee taa wax dadka ka- ee wax ka wada dhexeeyo oo aysan kala wada dhexeen qaabka loo maareyn lahaa waa waa adag tahay midda labaad beesha caalamka oo soomaaliya taageero iyo garab la taagan ayaa ahayd midda mar kastaba ee cadaadyada ka yimaadaan oo markii xaaladdu saa u mudugto iyagii waxaad moodaa qaabkii arrintan u maareynayaan inay aada ugu qaldan tahay maxaa yeelay een, taladii oo dhanna waxay kusoo koobeen ee, madaxdii ee, dowladda federaal iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka taa oo markaa ee, sababtay in dadkii kale ay in banaanka ay ka joogaan ee, basiirkii ama arrimihii siyaasadeed waxayna dhalisay oo oo aad kala jeedo ee, ee, maaragtay saamileyda iyo bulshadii rayidka ee dadka soomaalida oo- oo oo markaa oo ama talo ku yeelan kartay ama ama ama talo sii kartay ee, hogaamiyaasha masjidkooda ama waxa ay isku haystaan ee, ka sameyn karta dhexaadin ka sameyn kartay lama siinin ee, space lama siinin oo- Wa- waan gartay.
arrimahaas ay keeneen.
Ee, rajada shirkan uu yeelan karo
Taa waxay keentay in marka een, laga qaado een, arrimahan daaha dhacay iyo sida u dhacay iyo rajada laga qabay iyo doorashada inay hagaagto inay dhalisada maaragta in uu ee, ay noqon- dadkii ay noqdaan ay ka qaadaan ee, frustration badan frustration badanna uu keeni karo marka in meel kasta xal laga raadiyo
Wa- waan gartay Wa- Shaad, aad baad umahadsantahay shaata Ee, rajada shirkan ee, beesha caalamka wado iyo iyo waxa la fili karo waa usoo laabana Ee, cabdiqaadir barnaamij ee, doodaha ay qabaan siyaasiyiinta banaanka jooga iyo madaxweynayaasha qaarkood waxaa ugu horeysaba in dowladda waqti uu ka idlaaday sideedii bishii february ee, heshiis siyaasadeedna aan la gaarin dastuurkuna uusan ogolaanaynin marka miyaysan xaq u lahayn in ee, iyagoo qodobada cuskanayo in in doodooda la geysto qodobkaasa ugu weyn meesha laisku hayo Ee, waxaa dhibkan haysta ay tahay macal siyaasiyiinta macal rag runtii dalka soomaaliya madax ka soo noqday ee dukumiintiyada iyo shuruucda baarlamaanka soomaaliya uu uu ansixiyo oo faafinta rasmiga la geliyo ma akhriyaan ee madaxda qaar haddii ay akhriyeenna ma fahmaan ee laakiin waxaa yaab noo leh sheeg adiga adigu adaa fahamsan noo sheeg tus- tusaale ahaan ee, sharciga heshiiskii toban iyo toddobada sebtembar ee baarlamaanka soomaaliya markuu ansixinayey ee, sharci ahaan uu ka dhigay oo qodobaysan marka ee, qodobadaas qodobka saddexaad waxaa ku jira in baarlamaanka soomaaliya ee, capacitigiisa baarlamaan asoole macnaheedu ay tahay inuu sharciyo ansixin karo miisaaniyad ansixin karo in ee, uu jiri doono baarlamaankaas ilaa baarlamaanka ku xigo laga doorto isla qodobka faqradda ku xigto waa heshiiska toban iyo toddobada sebtembar oo baarlamaanku uu ansixiyey ee, labaatan iyo dhowrkii isla bisha sebtembar waxaa ee, ku qoran in ee, hay-adaha la doorto ee, oo qaaskan sida madaxweynaha oo kale asaguna sidoo kale madaxweynaha kale madaxweynaha ku qoran, xilligiisa masaadaa ku daraya.
uu ku wareejinayo ee, Cabdiqaadir, hay-ad la doorto Cabdiqaadir, hay-ad la doorto maya hay-ad la doorto oo aan madaxweynaha ahayn ma jirto ra-iisul wasaaraha waa lasoo magacaabaa kadibaa baarlamaanku ansixiyaa marka isaguna waxa uu ee, ba- capacitigiisa asoole sida baarlamaanka soomaaliya uu dalka haynayaa ilaa laga soo doorto een, ee, madaxweyne kale ama asaga mar labaad la doorto marka waxayna tahay halkaas waxaa ii joog, nasiib darro halkaas ah ii joog, aan- dukumiintiyada aan wax yar imaanka siino.
dukumiintiyada wax yar Heshiiskan- dukumiintiyada soomaaliya ay baarlamaanku ansixiyeen xataa dadkeenii madaxda ahaa oo siyaasiyiinta hore ahaa iyo ma akrinayaan waxaana ee, tusaale ku xildhibaanka siinayaa xildhibaanka fadhiga madaxweynuhu joogaan la hadlaynaayo aan aan fursad siino senator xuseen haye tusaale wax yar wax yar waxaan rabaa inaan ku daro ee, safa- safiirada ingiriisku ingiriiska ama boqortooyada ingiriisku waxay warqadaheeda si rasmi ugu wareejisay madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya marka ee, d- ee, UN-ka iyo dowladaha adduunka iyo hay-adaha adduunka oo dhan waxay u aaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne Cabdiqaadir, dowladuhu kabaasitigiisa siyaasadeed- buuxa haysto ilaa madaxweyne kale laga doorto cabdiqaadir dowladuhu siyaasaday leeyihiin dana yeelan karaan ee, dowladda ingiriiska iyadaa og sababtay u doorbida iyo ee, dabcan in dana siyaasadeed leedaha laga yaabaa dowladda ingiriiska w- waqti kalaan siinayna laakiin aan kan ku laabto senator xuseen heshiiskii aad meel mariseen ee, ee, toddoba iyo tobankii sebtembar qodobaa ku dhex jiraa leeyahay awood siina madaxweyne inuu sii joogo oo maaragtay mandatekiisu waxba iska bedelayn
iyo baarlamaankaba waa waa mahadsan tihiin dabcan waa eh, ustaad cabdiqaadir barnaamijkan waa ku mahadsan yahay inuu na xasuusiyo laakiin waxaan xasuusinaha asagana mataqaana dabcan waxaan waxa ay ku dabaqmaan iyo asalka iyo nuxurka inaad mataqaana ka abaarto ayaa sax ah marka anseen leeyahay waxaa ula jeedaa waxaan ansixinay sharci doorasho sida uu sheegay sharcigii doorashaga asaga ahaa sharcigaas aan ansixinay oo heshiiskii doorashada dadban ayaan mar kale dib ugu dhignay in mataqaana doorashadan baarlamanka koob iyo tobnaad lagu aadayo lagu geli doono doorasho dadban oo noocaas baarlamanku ansixiyey ah kadibna waxa aan nidhi doorashadaas dadban waa in ay hore ka bilaabataa oo maalinta uu baarlamanku ansixiyo fulinteeda ay bilaabataa kowda november waa in mataqaanaa qorshihii uu bilowdaa oo ergadii aqalkii kale ergadii golaha shacabka doorano lahayd iyo broseeskii oo dhan uu bilowdaa ayaa mataqaana aan ansixinay waxaan ansixinay in doorashada dadban la aaday dalka uu doorasho aaday inta doorashadaas ay socoto xildhibaanada laga dhaarinayo in mataqaanaa xildhibaanadan wixii waajib kalan oo yimaado ay sii qabanayaan ayaan ansixinay ma aana ansixinin baarlamaanka sanadkii shanaad ayaa u soconaya madaxtooyada sanadkii shanaadaa u soconaya kii lixaadna waa iska imaan doonaa kii toddobaadna waa iska imaan doonaa kii sagaalaadna waa iska imaan doonaa ma aana ansixinin xaasha lilah haddii dad soomaaliyeed iyo siyaasiyiinba ay saa u qaateenba sidaa ma ahan inaan mataqaana iska fadhino annaga iyo madaxtooyada maana ansixinin waxaa ansixinay sharci doorasho oo doorasho dadban ah oo aan idhi kan ha lagu aado november laba kun iyo labaatanna doorashadaas ha bilaabato which is not hadda aanay jirin waa u jeedaan waxba kama jiraan marka sharci dafakol haddii mataqaanaa doorashadii dadbanayd ayada ahayd aan heshiis lagu ahayn aanay weli soconin aanay bilaabin xafiisyada aan joogno sharci darraan ku joognaa dabcan waa dhihi karaayo cabdiqaadir barnaamij oo iska siyaasiya hadda intuu yimaado booskayga hadda isma fadhiisan karo kursigii aan ku fadhiyay ma fadhiisan karo oo hadda mataqaanaa anaaba kaga roon oo mataqaanaa marmarsiyo haysaba laakiin haddaan ku marmarsiyoonoon dhahno annagaa ansixinay doorashana aan la gelayn madaxweynihii soomaaliya haddii uu ku marmarsiyoonayu leeyahay baarlamaanka iyo ansixin doorashana uuna u soconin marka afar sano oo kale unasaan isaga joogayaa su-aasha aan weydiinaya cabdiqaadir barnaamij taas waay iyo ummadda soomaaliyeed
waan gartay cabdiqaadir si kale aan dhigna su-aashan shaata waxaan siinaa dabcan aan si kale u dhigna haddii heshiiskii la ansixiyo labada gole baarlamaanka golaha shacabka aqalka sare dabcan time uu lahaa qoran oo sideedda february ugu dambeyn in madaxweyne lasoo doortay marka haddii heshiisku uu wakti siyaasadeed ku xirnaa oo wakti ku socday waktigana uu idlaaday miusan iska soconaya heshiisku cabdiqaadir
heshiiska oo baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey time iyo wakti kuma qorno arinta waktiga iyo jadwalaynta waxaa loo dhaafay guddiga guddiyada doorashooyinka ayaa iska leh
markahaddaan qaldaneen in jadwalka doorashada la gudagalo in dalku doorasho aado doorasho loo dhaqaaqay sideedda februarina hay-adaha dowladda ugu dambeyn madaxweyne la helay ayaa ayuu ahaa heshiiska siyaasadeed iyo guud ahaan wax dalku aaday marka sideedii february waa lasoo dhaafay hay-adaha wakti uu ka dhamaaday senatorka kule xildhibaan maahi laakiin meeshan sii jooga marka sidee loogu kala garbixi karaa
waxa waxaa la rabaa marka la ansixinayay shuruucda iyo dus iyo iyo iyo iyo sharciyada dowlad markii la joogo waxa lagu kala baxo iyo waxa la kala hagayo sida baabuurta loo kala haga waxawaaye waa shuruucda baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyo aan kuusoo laabtaan kuusoo laabta daban gudoomiyaha golaha shacabka waxa madal siyaasadeed iyo fadhiga banaankiisa uu ka sheego waxaan aan fiilaya inay tahay arrin siyaasadeed laakiin go-aanka golahu gaaro ayuu gudoomiyuhu shur gudoomiyaha kuna hadli karaa cusmaan shaata maxay kula tahay meesha hadda la joogo oo la isku hayo xilkii khasaanadii yaa qaadan doona doorka hadda lagu doodayo
waa mahadsan tahay anigu waxay la tahay waxaan isleenahay dastuurka meelgaar ah dastuurka meelgaarka waxa uu qoraa afartii sanada inuu mar doorasho dalkan ka dhacay waxaan u aragnaa arrinka ah oo september ilaa october tii ay baarlamaanka ansixiyeen inay sii joogaan inta baarlamaanka lakiimaa horaa loo ansixiyay wadaalaha dowladda inuu mid lagu ilaalinayo baakinka inuu dalkan yeesho laakiin maaha baakinkaas inuu ahaado mid qabdan ah ama mid iska furan oo iska socda maaha runtii dhaawac weyn ayaa wadanka sambal ahaan lasoo gaarayo markii ay saan ay tahay dowlad dastuurkii mandateku siina markuu dhamaado ee sii joogto ayna socon doorashada waan doorasho lagu qabtay ayna socon dadaalo badan oo oo arrimahaas ay lagu qabanayan ayna socon waxaa shaki badan imaan kara in shaki badan la geliyo jiritaanka ama hadashada aan hana karno ama aan gacanteena ku samaysan karno dowladnimo runtii aaday saameyn ugu yeelanaysaa khilaafkan siyaasadeed waa waxa dhibaatada uu keeni karo waa mid ka weyn waxa dadkan daciifinayaan maxaa yeelay wuxuu su-aal geli karaa jiritaankeeda maxaa waxaana muuqata in hadda sanfarmaaga ka muuqda siyaasiyiinta iyo baaxa iyo caqabadaha ka hortaagan doorashooyinka waxaa muuqata dalkiiba u baahan yahay heshiis siyaasiyeed oo loo dhan yahay in la qabto kaa oo laga sabata bixinayo ama islaamin darada ama isbaryeelida ay isbaryaa ama siyaasiyiinta si gaar ama hogaamiyaasha si gaar ay kale kolbood u isticmaalayaan inay noqoto mid dadku warayeeshaan taa ayaan leenahay waa lagu badbaadin karaa dalka hadda shacbaan runtii wax oo kaga binaadamka caadiga ah ee qaadan karto maaha in dadku ay iyo doorasho dadka sugayaan si doorasho muuqan in isku qabsiga siyaasiyeed mar maalin ka dambeeya uu xaaladiisa meelkale kasii geli doon oo sii gelayo oo aanan hadda laga sii fogaanayo wixii sharciga ahaa iyo dastuurka laga sii fogaanayo waa runtii aaday waxay tahay nasiib daro waana mid aan aan aada uga xunahay haddaan nahay bulshada radadka waana wax badan waa ka dignay wax badanna waa ku dadaalnay inaysan dhicin tan balse waxaad moodaa in aada dhagaan laga fariistay oo oo runtii tasiirtiga dhexdooda hogaagaasha uu ka xoog batay inay dhagooda u furnaadaan marka masaxadda caamka ama talada caamkooda marka
aan aan ku laabto aan aan fursad sheeta waa maasan tahay cabdulqaadir axmed cusmaan bal su-aashaan si kooban nooga jawaab adoo mahadsan is-aaminaada siyaasiyiintu meesha ay gaartay muqdishoa laga dareemayaa madaxweyneyaal maamul goboleeda degan xerada xalana oo beesha caalamku degan tahay iyagoo amni darro iyo baqdin hogaanka dowladda ka muujinaya iyagoo hub iyo ciidan xoogan wata waxaa laga wada hadlayana waa in miiska la isku yimaado marka heerkaas wadahadal hadduu gaaray oo beesha caalamka hadda iskugu geenaysa teendha ku taalla gudaha muqdisho fashilkaas siyaasadeed ee qaadanaya mas-uuliyaddeeda
waxaan rabaa inaan kula socodsiiyo saaxiibtay shaataxna la socodsiiyo dalka soomaaliya sanadkii laba kun toban iyo lixdii doorashadu waxay ahayd inay dhacdo sebtembar tobankeedii laakiin ma dhicin markaas baarlamaanka ayaa joogay baarlamaanka wuxuu baasgareeyey sharci la yidhaahdo sharciga labaatan kaasoo awood siinayay in institutionada dalka ay sii jiraan ilaa doorasho kale ka dhacdo taas waxay keentay in madaxweyneheenii hore xasan sheekh uu dalka lix bilood ku hogaamiyo laga bilaabo sebtembar ilaa laga gaaro sideedii february oo doorashada dhacdo waktigiisii kadib ayaana doorashadu iyo hawshu ay dhacday oo lixdaas bilood gudahood ayay ku dhacday marka dalku waa sii xoogeystay institutionno macnolena waa joogaan baarlamaankii soomaaliya labadiisa aqal aqalka sare iyo golaha shacabka labadoodaas iyo runtii golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaarihii soomaaliya iyo madaxda dalka maamul goboleedyada yihiin marka cabsida la muujinaayo cabsida la muujinaayo wax dhiba male xilli doorashaa lagu jiraa waa ogtihiin saciidani waxa hadda ka hor yimid magaalada muqdisho runtii iyadoo tan ay kasii xasaasi badan tahay wuxuuna door biday inuu magaalada dego oo magaaladii ku dhashay ay ahayd laakiin waxay ila tahay hadda degista la degaayo bacdamaa xilli election iyo doorasho lagu jiro asagana laga yaabo xataa inuu murashax yahay waa arrin siyaasadeed runtii degista uu degay asaga iyo axmed madoobe ay degeen gudaha aeroboortka ay degeen cabdulqaadir aan waktiga kula qaybsanno senator xuseen dooda cabdulqaadir aan aan aan aan qayb kaa siiya bal haddii madaxweyne xasan waktintaas la-eg uu sii joogay sababtuna ahayd in in hay-aduhu sii shaqeeyaan aad ma ugu raacsan tahay mase wax ka duwanaa jiray oo madaxweynuhu sameeyey waagaas
waxaan u malaynaa in la isbarbardhigi kara xataa ilama ahan xilligii kala guub ee madaxweyne xasan sheekh iyo xilligan hadda mataqaana marayno maanta wadnaha farta lagu haystaa maalintaasna mataqaana siyaasi ama murashax u ah madaxweyne ama mataqaana mid baarlamaan oo kalsooni darro intaan la eg wadanka ka jirtaa mataqaana ma jirin dabcan mar walba qofka xukunka jooga iyo kuwa markaas mataqaana raba inay ka qaataan hardan waa ka jiraa laakiin kalsooni darro intaan la eg in mataqaana xabad la isu qaato in mataqaana hadda marti loo kala baqo iska dhaaf doorasho in la isu aamino oo inta garbaha la isqabsado berrita qofka guulaysta kor loo qaado na- a- aamin darro badan ayaa jirta middan sida ugu weyn oo xilligaas jiray iyo maanta jirana waxaa waaye waxaa u dhexeeya maanta waxay taagan tahay mudaxileedkii hay-adihii dowladda ayaa dhammaaday heshiis siyaasadeedna ma jiro sharci doorasho oo aan mataqaanaa hadda sugayna in la dhaqangeliyana ma jiro heshiiskii siyaasadeedna dhaqangalkiisa la isku haystaa Waa- waa Marka gartay.
maanta Aad bay- aad- ayadoo- aad bay- ayadoo- dhib- dhibkan sigan waaye maanta ayadoo mataqaanaa dadkiina xilka uu ka dhammaaday een, kuwii kaloo imaan lahaa ama asagii oo loo kordhin lahaana aan mataqaanaa loo kordhinin een, ah, maxaa marka meeshaan la taagan yahay waa meel aan qofna mataqaanaa aan dhihi karin wadankan mataqaana meeshaan u socdaa inta u socdaa marka waan gartay barnaamijkan siina cabdiqaadir madaxweyne waktigu sebtembar uu kaga kaa tobankeedii waa runta laakiin octoobaroo bishii ku xigtay afar iyo tobankeedii aqalka sare senatarka ugu horeeya la doortay maxaa socdo sideedii february kadib meeqa maxaa hadda soconayo niyo eh, golaha lagu dhawaaqay shalay eh, oo ama madasha waxay Su-aashan iga muujinaysaa jawaab.
runtii eh, Su-aashan su-aashaan iga ka jawaab.
jawaabayaaba waxay waxay muujinaysaa waa hal shay oo ah cabsi eh, runtii laga qabo in eh, doorashadu si smooth leh horta waxaan haysanaa berigaasna la haystay heshiis eh, heshiis toban iyo toddobadii sebtembar oo weli xooga uu leeyahay ay tahay heshiis baarlamaanka soomaaliya uu sharci ka dhigay Eh, waxaa kaloon haysanaa oo la wada og yahay eh, bil ka hor bishii horeba en, magaalada baydhabo waxaa ku shiray guddiyo ka socday eh, maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo dhammaantood ah waxaana lagu eh, sameeyey faahfaahin oo heshiiskii meelihii mugdimugdiga ku jiray eh, lagu faahfaahiyey Eh, sida eh, warmurtiyeedkii koobnaay oo ka soo baxayna waxay ahayd waa lagu heshiiyey waxaana indooras garayn doono ama eh, faataxada ka akrin doono hogaamiyaasha dabcan Marka, eh, heshiis heshiisna ay qadiyadda noqon jirta soo waxay tahay- gaarnayn iyagu go-aanna ma gaari karin waxna ma ma- ayagu talooyinay soo jeesheen talooyinkaasay soo orsheen laakiin dee in la kaasayn kara waxay ka macluumaad- go'daa macluumaadkan ayna waxa waaye gudiyadaas Macluumaadkaas waxay la tashanayeen macluumaadka ayna waxay tahay gudiyadaas waxay la tashanayeen eh, dhinacyaday ka yimideen Eh, waxa ay qoreenna waxay ahayd wax laysla wada ogol yahay oo wada ogola laakiin gudiyadu ayagu ma lahayn inay indooras garaynta ama waxa la dhaho eh, xaflad in loo sameeyo la yidhaahdo eh, outcomekii ama wixii ka soo baxay baydhabo waynu ku wada heshiinay intaas in la qabta ayay ahayd Wa- waxaa waana- diiday oo imaan waayena waxay ahayd eh, labadaas madaxweyne goboleed Eh, waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqa bes eh, oo shacabka soomaaliyeed iyo eh, wax aan ha jirin oo xilligii xasan sheekh eh, jiray jirin waxay ahayd eh, hadda waxaad moodaa dalka intiisa badan ayaa dhinac uu socdo Eh, waxaa laga cabsi qabaa in eh, in badan oo xildhibaanada soo socda ah in ay noqon doonaan xildhibaano eh, mar labaad kursiga ku soo celiyo madaxweynaha hadda fadhiyo marka cabsidaas ayaa waxay keenaysaa in ay eh, xariijiid ay ka dhigaan eh, laba madaxweyne oo maamul goboleed eh, doorashadii inay hore u socoto oo mar walba ay iyagu caga jiidayeen Wa- waan gartay, Tan eh, labaad waxaa jiro Abdulqaadir, magaalada caddayn- iyadana caddayn uma eh, hayno- murashakiin caddayn- oo aan hore u caddayn jiri uma jirin hayno oo dabcan, ayaguna Abdulqaadir.
runtii aanan doorashada inay hore u socoto aanan aada u jeclayn oo rabo intii laga guuleysan lahaa rabo inay dalka ay rikaato ku noqdaan marka eh, Abdulqaadir.
labadaas arina hadda aada ugu Abdulqaadir.
cusub oo aan berigii hore jirin cabdiqaadir labada madaxweyne oo sheegaydahayna dabcan xalan ay joogaan waxay u sheegeen warbaahinta inay doorasho u joogaan in la wada hadlayna u joogaan madaxweyneyaashuna iyagaa maalin kasta hadloo dhahaya in doorasho la aadaan rabnaa marka eh, inkastoo dooda hadda aysan fadhin baysan ugula jirin marka labada qodob waa cadya laakiin aan dib u laabto afar sano ka hor madaxweyne xasan warqadowse waxa uu leeyahay awoodihiisii uu ku dhimay oo dastuuri aheed oo qorneed maxaa diidan in madaxweyne farmaajo uu saxeixo
Eh, baahi oo loo qabo in eh, arrintaas la saxiixo Eh, runtii ma jirto Marka Eh, maxaa loo dalku qabay?
wuxuu gaaray Marka xilligii maxaa loo doorashada qabay?
marka in Marka maxaa doorasho loo loo qabay?
dareero waxaa muhiimaddu ay tahay in doorasho loo dareero baarlamaanka saddex boqol labaatan iyo sagaal xubnood lasoo saaro labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose oo doorasho dalka uu aado marka wixii ka sokeeyey iyo shuruuda maxaa keenista loo seexay cabdiqaadir ee, afar sano ka hor doorasha la aaday sebtembar waqtigu ka dhammaaday oktoobar ee, baarlamaan xildhibaanaa joogay oo doorasha ee, november baarlamaanka oo dhan baa la helay madaxweynuhuna warqad buu saxay sida hadda uu sheego oo la hayo qoran marka maadaama waqtigu ka dhammaaday maxaa diidayn wadadaas hadda la maro su-aashaas waxbaha ka warwareegin waxaan rabaaba muhiimadda eh, heshiisaa la galay oo toban iyo toddobada sebtembar heshiiskaas wixii ku qoran in la fuliyo ayaa muhiimadda tahay oo dalku doorasho galo baawarka madaxweynaha ama baawarka baarlamaanka soomaaliya oo uu leeyahay ama eh, aqalka sare ha ahaada ama golaha shacabka ha ahaade een, doqda isku mashquulinteeda wax macnahay leedahay male waxa macnaha leh waxay tahay heshiiskii la galay eh, toban iyo toddobadii sebtembar eh, faahfaahintii lagu sameeyey baydhabo xaflad ha loo sameeyo kabacdina doorasho ha la aado Eh, sanduuqaas wixii kasoo baxane raalli ha loo noqdo ha loo hogaansamo intaasaa waxaa eh, runtii muddo badan ka cagajiidayey eh, madaxweyneyaal eh, laba madaxweyne maamul goboleed intii kale waa israacsan tahay waa midaysan tahay waa isku wada aragti waxaa kaloo intaas weliyo eh, waxaa weliyo eh, waxaa weliyo shirku muxuu furmi laayahay yaa hortaagan
shirka eh, hadda socdo eh, waxaa sida aad la socoto eh, dalka ka maqnaa eh, madaxweyneyaal maamul goboleed oo dibadda jiray waxaa maqan weli madaxweyne maamul goboleed waxaan rajo weyn ka qabaa in ay ayaga dhanba gudaha dalka soo galaan oo shirku furmo qof kastoo soomaaliya siyaasiya wuxuu jecel yahay in dalkaanu doorasho galo een, eh, hoggaan eh, hoggaanka dalkana mar walbaba afarta sano la doorto qof kasta waa jecel yahay aad baad laakiin arrinta umahadsantahay.
hadda socoto Aad waa baad arrin umahadsantahay. Baad sidayda umahadsantihiin, waafix eh, waaye dhammaantiin.
laakiin Aad baad- waxaa kaloo iyadana aad la baad sugayaa kaa madax mahadina, kale Abu Qaadir. Waqtiga Eh, nagu waxaan dhacay.
u rajeynaa inay dalka doorasho ka dhacdo oo heshiiskii toban iyo toddobada sebtembarna uu beys u noqdo iyo eh, faahfaahintii eh, baydhabo ka dhacday marka waxay ila tahay aad baad in dalku dhinacaas umahadsantihiin.
aadi Intaas doono ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay nagala qayb galayeen senator xuseen sheekh maxamuud oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya gudoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxyidiin shaatax iyo cabdulqaadir axmed cusmaan oo loo yaqaan cabdulqaadir barnaamij oo kamid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee si dhow ula socda arrinta siyaasadda tobankii sana lasoo dhaafana ka shaqaynayay dhammaantiin aad baad umahadsantihiin intaynu kulmi doona barnaamijka lamida
waa mahadsantihiin dhammaantiin
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobadii warka ugu doorka roonaa iyo faarax buluw madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddanka tanzaniya saamiye suluuxu xasan ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynaha kadib geeridii madaxweynihii waddankaasi ee john magufuli waxayna noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalkaasi iyadoo ka hadlaysa xafladda dhaarta waxay saamiye ballan qaaday inay daacad u noqon doonto dalkeeda islamarkaana ay ilaalin doonto dastuurka dalka maanta waxaa la ii dhaariyay xafiiska ugu sarreeya ee dalkeenna anigoo borordiiq ku jira ma ahan maalin ku habboon inaan idinla hadlo geeridii madaxweyne mugufuuli qalbiga ayay iga dhaawacday ayay tiri saamiya oo la hadlaysay shacabka waddanka tanzaniya madaxweynihii hore tanzaniya john magufuli ayaa arbacada u geeriyooda xanuun dhinaca wadnaha ah sida ay sheegeen saraakiisha sarsare ee dowladda tanzaniya hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka tundu lisu ayaa ku adkaystay in magufuli uu u geeriyoodo xanuunka covid sagaal iyo toban john magufuli ayaa geeridiisa ka hor wuxuu shaki gelin jiray cudurka covid sagaal iyo toban iyo tallaalkiisa waxauna ku tilmaamay inuu ahaa shirqool reer galbeed taasoo ka caraysiisay bulshada caalamka gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o caqabadaha ay wajahayso saamiya waxaa ka mid ah xakamaynta cudurka covid sagaal iyo toban iyo yareynta faqriga dalka dadkiisu ay yihiin konton iyo sideed milyan aqalka sare ee senadka maraykanka ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey william barnes oo noqonaya agaasimaha hay-adda c i a da ee sirdoonka maraykanka waxaana ansixintiisa markiiba soo dhoweeyey hay-adaha amniga barnes oo hore usoo noqday ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda safiirka maraykanka ee dalalka ruushiya iyo jordan ayaa waxaa ansixintiisa toddobaadyo hor istaagay xubno sare oo uu ka mid ahaa ted cruz hase yeeshee wuxuu markii dambe helay kalsoonida aqalka sare saraakiisha sirdoonka ayaa sheegay inay tahay in baanis uu si dhaqsila u wajaho dhowr caqabadood oo ay ku jiraan walaac ku saabsan habdhaqanka hay-adda taas oo ka dhalata cabashooyin ah in shaqada sirdoonka la siyaasadeeyey xilligii madaxweynihii hore ee maraykanka ee donald trump mahadsanid faarax maxamed cali waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan idaacadeedii fiidnimo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuuridan waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo